Song, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddexi tobanka bisha maarj ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah dumarka waxay qaybweyn ka qaataan xalinta khilaafaadka heer degmo heer gobol heer isteit iyo heer qaranba waxay adeegsadaan wadaxaajood nabadeed hooyada waxay og tahay wiilkeeda inuu khilaaf soo samayn karo sababtoo ah waxay joogtaa gurigii uu wiilkeeda ka soo baxaaya marka qofka ugu horreeya oo xogta inay dagaal dhacayo ogaanaya waa hooyada heesaha aad barnaamijka u maqli doontaanna waxaa ka mid ah
weli soo dhowayntiyo salaantiyo baridaada ugumaan salugine suubaanida weedhiyo su'aashuunay deeqdee ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka dabley hubaysan ayaa gobolka kaduuna ee dalka nigeria ka afduubtay tobannaan arday ah goobjoogayaal ayaa sheegay in dableydu ay rasaas ku fureen ardayda ka hor inta aanay qafaalan manaacadda tirada ardayda la afduubay ehelada ardayda la afduubtay ayaa isugu soo baxay goobta afduubka uu ka dhacay sidoo kale ciidamada nigeria ayaa dabaabado iyo diyaaradaha qumaatig u kaca u diray goobta si loo soo badbaadiyo ardayda warbixinada ka imanaya dalka masar ayaa kasoo xiganaya saraakiisha dalkaasi in dowladda turkigu ay wadahadallo diblomaasiyadeed la bilowday dalka masar kadib markii uu xidhiidhka labadal u xumaa sannadihii lasoo dhaafay ilo wareedyo sirdoonka masar ka tirsan ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay in dowladda turkigu ay soo bandhigtay in labada dal ay ka wada hadlaan xoojinta xidhiidhka labageesoodka ah wadahadalladan ayaa la sheegay in ay marayaan heer bilow ah dhinac kale wakaalada wararka anadulu ee dalka turkiga ayaa kasoo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawlid jawish oklo in turkigu uu wadahadallo diblomaasiyadeed iyo kuwo sirdoon ahba la yeelanayo dowladda masar
warkii dunida ayaa intaasi ku dhan halkaaad nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada jowhar kusoo diyaariyey wariyaha v o ada xuseen xasan dhaqane
dumarka soomaalida waxay door weyn ku lahaayeen hurinta iyo weliba daminta colaadaha qabaa'ilka laakiin sannadahan dambe dumarka da-da yar ee aqoonta leh waxay isku howlaan in ay nabadda ka shaqeeyaan haddaba dumarka da-da yar door noocee ah bay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka iyo dib u dhiska dalka barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jowhar waxaa ugu marti ah xamdi ibraahim sheekh sahre cabdi cabdulle iyo nafisa cadow maxamuud sahre ayaa marka hore waxay sharaxaysaa kaalinta dumarka ee xalinta khilaafaadka markii la eego haweenka horta waxay lafdhowr u yihiin bulshada waxay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka iyo xalinta khilaafaadkaba tusaale hooyada waxay xalin kartaa qabiil amaba qolooyin amaba dad ishaysto oo dagaalama inay u sameyso wax la dhaho gogol dhig ama gogol fidin si ay u heshiiyaan ee calamo luraan ee marooyin cad soo qaataan ee dhahaan dagaal wiilaa ku dhinta maahina wiil kuma dhasho haweenka waxay lafdhowr u yihiin sidoo kale inay dib u dhiska dalka ka qayb qaataan tusaale hooyooyinka waxay sameynayaan inay lacaga aruuriyaan dal iyo dibid ee markay lacagihii aruuriyaan ee kadib wadanka kusoo laabtaan ee ka qayb qaataan arrimaha bulshada sida in ciyaal agoona waxbarasho loo sameeyo sida in wadooyinka qaar la dhiso hadda een, tusaalooyin badanaa jiraan oo hooyooyinka meelo badan ee wax ka qabteen inay ceelabiyoodo ay qoydaan ayagoo jeebkooda ka qodaayaan oo dad masaakiina ama ciyaal agoomana u qodaayaan marka hooyadu waxay lafdhabar u tahay inay bulshadii meel sare gaarto inuu dagaalkii yaraado oo khilaafkii yaraado een, mar haddii hooyadii la sameeyo tusaaloo kale laba meela isdagaalayso ee hooyadii labada meel midna guurkeedu uu yahay midna dhalashadeedu uu yahay inay go-eeda cadeed soo qaadatay waxay dhihi kartaa warnimayho midna waa guurkeyga midna waa dhalashadeedii waxaa isku dagaashiinaaba qalada hala heshiiyo marka waxaan dhihi lahaa hooyadu muhiim waxay u tahay bulshada amaadsan tahay nafiso maxaa ku biiri lahayd waxaan ku biiri lahaa horta qoyska wuxuu ka bilowdaa waxaa lafdhabar u ah rag iyo dumar way u siman yihiin laakiin markii la dhaho xalinta khilaafka dhanka dumarka inay shidaanna way u badan yihiin inay damiyaanne ay- maxaa la dhahaa qaybta ugu muhiimsan ay ka qaataan midda gurigane maxaa la dhahaa dumar la-aantiisa guri ma jireenaa la dhahaa oo guriga hooye haddaysan jirin oo ilmaha kala xaliso oo odaygii wax u samayso nin ay naag ka dambeyn heer ma gaaro waa marka haweenka wax badan ay ay ka qabtaan maxaa la dhahaa xalinta khilaafaadka ayadoo ka bilaabaysa gurigeeda maxaa la dhahaa bulshada wax walba way- maxaa way ka qayb qaadataa dhan walbo maxaa la dhahaa markii la dhaho xalin khilaaf midda kale horumarintana hooyada way ka qayb qaadataa waxay ka bilowdaa familkeeda waxaan aaminsanahay marka qofka haweenka ah inay muhiim u tahay maxaa la dhahaa bulshada ay ka qayb qaadan karto maxaa la dhahaa xalinta khilaafaadka horumarinta maxaa la dhahaa oo he- doorkeeda ay ku leedahay mid xooggan ay ka qaadato Een, xamdi adiga maxaa ku biiri lahayd
dumarka waxay qayb weyn ka qaataan xalinta khilaafaadka heer degmo heer gobol heer state iyo heer qaranba gaar ahaan haweenka iyagoo- iy- iyagoo isticmaalaya maqaamka sare ay ku leeyihiin qoyskooda waxay adeegsadaan wadaxaa- wadaxaajood nabadeed ee bulshadooda ee meelaha ay maamulaan waxayna joogteeyaan dood wax dood wax dhista si loo gaaro xal waara
Een, sahro een, dhibaatada khilaafka marka hore haweenka inta uusan bilaaban khilaafka ama gacanka hadal ha noqdo ama mid afka ha noqdo wax ka hortaga oo tallaabo ay samayn karaa ma jirtaa Een, hooyada waxay og tahay wiilkeeda inuu khilaaf soo sameyn karo sababtoo ah waxay joogtaa gurigii uu wiilkeeda ka soo baxaya Een, waxay og tahay xa- een, odaygeeda een, waxyaabaha uu sameyn karo marka qofka ugu horeeya oo xogta inay dagaal dhacayo ogaanayo waa hooyada marka waxay sameyn kartaa inay dhahdo warnimayahow dagaal wiilaa ku dhashay kuma- een, wiilaa ku dhintay kuma een, kuma dhashee waxaa samaysaan inaad dagaalkan joojisaan ee labada meel uu kala dab qaado ama uu kala warqaado ee meesha xalka intuu dagaal gaarin ee xaliso marka waxaa meesha ku istaagaya dagaalkii socday ee ama dhici rabay in uu een, dhaco Een, hooyadu waxay sameyn kartaa ka hortag joogto ah sida yani inay sidaasoo kale ku xaliso ama inay sameyso een, wax la dhaho xog uruurin xog sax markay hesho waxay sameynaysaa labadii meel oo oo khilaafka meesha uu ka bilaabanayo ama uu meeshaan ka bilowda is laheyd inay u tagto ee dhahdo inaa waxaan samaysid danta kugu jirto positifekeeda iyo negatifekeeda ila wadaag markii lala wadaago inay markaas dhahdo warnimeyaho positifekan waxaa ka fiican in sidaan aan sameyno waxyaabahan oo hadda een, intaas oo khasaare ka imaan doono waxaa een, ka fiican hadda in wixii khasaare ay ka imaanno aan xalino inta wixii dhicin marka hooyadu waxay ku leedahay door muhiima oo lama taabtaana inuu dhibkaas dhaco ama uu dhicin waa mahadsan tahay nafiso een, hooyada awood ma leedahay oo dagaalka ay kaga hortagto oo aanan ahayn wada hadal iyo sasabid hooyada maxaa la dhahaa ayadoon ahaynin maxaa la dhahaa wada hadal iyo sasabid door ay- ee xoog ahaan ay kaga hortagto way leedahay because haweenka way leeyihiin ayagaba xoog ay wax ku qabtaan laakiin waxaa muhiimsan qofka ugu horeyn intuu xoog wax ku raadi lahaa inuu xiilad wax ku raadiyo intay dagaal sii oogi laheeday midideeda qaada laheed waxaa ka fudud inay wada xaajood samayso ay tiraaho maxaa la dhahaa dagaal wiilaa ku dhintee wiil kuma dhashto ee dabka ha la yareeyo intii wixii dhacbeeba dhaceenba wiil dhintana ma soo noolaanaya mid kale in laga dabageeyo maahan inay dhahdaa u wanaagsan laakiin markii la dhaho ka qayb qaadashada dagaalka mid baawar ahaanna way ugu qayb qaadan kartaa haddii uu dagaal dhaco dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacdaa haweenka tusaale ahaan waxa dhimanaya waa raggeedii waaye ninkii qabay ama wiilkeeda ama aabbaheed dhibaatooyinka ugu nugul dhibaatooyinka ugu badan waxay soo gaaraysaa dumarka iyadoo taas jirta haddana ma ogola inay sii socdaan dagaaladaas waxay door muhiima ka qaadataa inay inay xaliyaan dagaalkaas ay joojiyaan
sahro maxaa la dhihi karaa waxyaabaha ay dumarka xal kaga gaareen khilaafyada deegaanka gaar ahaan magaalada jowhar oo aan hadda joogno wax la dhihi karo dumarka tallaabo ay qaadeen oo xal lagu helo ma jiraa haa dagaalo sokeeyo dhacayo tusaale ahaan hooyooyinkii waxay ka qaabka qaateen in dagaaladaasi ay fidiyaan googashoodii mar haddii googashii la fadhiisan lahaa hooyadii ay dhigto ay calankeedii qaadato ay tidhaahdo warnimayahow heshiiya si aan adeegyadeen dhan u helno haddii dagaal uu dhaco hooyada qofka ugu horreya dhibka ku dhacay ayada waayo adeegyadii bulshada dhan aa la waynaya sidii in ay hosbitaal hesho hooyadii laga yaabee inay wadadii ku dhasho marka dhibaatooyinka ugu badan anaa unugu leh heshii inay dhahdo ay dadka isku keento hooyadii ee dhahdo dagaal wiilaa ku dhintay kuma dhasho ee istaaga marka hooyada doorkaas oo aadka u weyn ay ku leedahay inuu dhibkii dhacay amaba dib u heshiisiintii ay ka qayb qaadato ama xalinta khilaafaadka ee doorkeeda ku yeelato waaba lafdhabarka inay dhibkii dhacay oo damo waa mahadsan tahay nafiso waxaan ka hadalnay xalka iyo khilaafka sida loo xaliyo kaalinta dumarka ay ku leeyihiin ka waran ma jirtaa khilaaf ay dumarka abuuraan iyo nooca isiyaabaha ay u abuuraan
way jirtaa khilaaf ay dumarka abuuraan haddana way abuuraan haddana ayaga lay damiyaan qofka dumarka waxay ka bilaabataa tan familkaba khilaafada ay abuurta waxaa ka mida inay dadki war u kala geyso isku dirto haddana qofkii xalin lahaa waa iyada oo loosoo laaban lahaa dabka qofka shida iyada waa iyadaana damiso marka haweenka hadda ma badno maxaa la dhahaa maadaama habeenkii badi ay wax barteeno wuu yaryahay haween inay dab shidaan maadaama ay hore u jirtay hadda laakiin badi ma jirtaa isleeyahay bcause badigeen waxaa waxaan baranaa haweenaan nahay ma rabno maxaa la dhahaa inuu wiilkeynaa ku dhinto dagaal aan anaga bilaawnay ma rabno inaan ninkeynii oo ku dhinto dagaal annaga bilaawnay ma rabno inaan aabbaheen ku weyno dagaal annaga bilaawnay oo ma rabno wiilkii walaalkay ahaa oo garabkeenna ahaa inaan ku weyno dagaal annaga bilaawnay si negotiationka oo maxaa la dhahaa aan u gaarno waxaa nagu hanuuninaya oo nagu jeedinaya inaan ogaano maadaama aan aqoonteedii leenahay oo dad fikiro aqoon laho aqoon-yahaano aan naqana hadda badankeen inta dhimanne hadda soo kobcayaan ay soo baranayaan maxaa la dhahaa negotiationka saasaan ugu qayb qaadanaa
sahro kaalinta ama doorka dumarka ay ku yeeshaan khilaafka sida loo abuuro dumar ayagaa dagaalka bilaawo waxayna ku bilaabaan tusaale ahaan gabadha waxaa lasoo dagaalaya ama iskuulka tusaale kale iskuulka markaa dhiganayn oo kale wiilasha galaaska gabadh gabdhaha gabadha uga cadcad bay foodeeyaan gabadha markii la fuduuliyo waxaa laga yaabaa in adeerkeed ama walaalkeed inuu iskuulka dhigto daqiiqada ugu horeyso waxaa ka warhelaya walaalkeedii inuu gabadhan wiilasha fuduuliyeen meesha waxaa ka dhalanaya inuu khilaaf dhaco oy gabadhan lafdhabar u taho wiilashii isdagaalaya darteed isku dagaalaan tusaaloo kale haddale waxaa dhacaya ninaa wuxuu soo dilaa xaaskiisa walaalkeeda u imaanaysa waxay leedahay waa laysoo dilay asi wuxuu samaynayaa walaashiisa wuxuu ka xumaanayaa in gabadh asi la dhalatay dhib loo soo geysto asoo walaashiisa u damqanaayo waxaa laga yaaba mararka qaar asoo wax hubsanin inuu si toosa u aado seedigiisii ama gabadhii walaashiisa walaasheed ahaa ninkii qabe walaashiisa ahayd already uu dagaal bilaabo marka dagaalka oo meesha ka bilowdana wuxuu ka dhacayaa iyadii madaxeedii ku dhacayaa marka abaayada ama gabdhaha khilaafna way bilaabaan wayna damiyaan ma ahan wax keliya inay abuuraan oo keliya laakiin ayagii abuuray oo creativeka ahaa oo dagaalkii abuuray ayaa waxay sabab u noqon karaan in doola dagaalkii damo
xamdi marka dagaalka uu bilowdo dumarka way allaasaan gubaabo iyo waxay sameeyaan waxyaaba ragga aan ka soo laabanay
taas way jirtaa laakiin markii loo fiiriya hadda xilliga aan joogno ma sameeyaan because inta badan dumarka waa dad wax bartay way ka waantoobeen mana sameeyaan wadanka awood iyo qabiilba waa yaraadeen aye nafiso maxaa la dhahaa haweenka way jirta iwal inay dagaalka u carab dhabaano maxaa la dhahaa ay u sacba tumaan ay ragga isku sii laayaan laakiin hadda ma jirtaan isleeyahay maadaama aan qabno dowladda stuuriya oo wixii xalin khilaafaad loola hoos tago maxaa yeeley haddii laba qabiil ay maanta isdagaasho intaysan tegin in laysdilo dagaal xoogan oo dhaco waxaa loo soo laabanayaa waa statekii negotiation u fidinayo ma jiro marka maxaa la dhahaa hadda wax oo dagaal beeleed oo xoogan ah waxaana yarayaa isleeyahay maxaa la dhahaa inaan hanaan dowladeed aan ku tilaabsanay oon ka tagnay hanaankii qabiilaysigii iyo isdilka ahaa
abaayaal waxay sheegeen horta waa sax musteli waxaan leeyahay een, sidii hore hooyada ma ahe hooyada waxay baratay inuu wiilkeedii waxa dhimanaya uu wiilkeedii yahay waxa een, barakacaya amaba kaam ku dhibaataysana inay ayadii tahay hooyo een, kaam soo aragtay oo dhibaato soo martay hadda ma ka qayb qaadanayso inuu huro dagaalkii sidii hore uu u hura ee u huri jiray markii hore waxay samayn jireen inay calamo qaataan ruuxaan ay dhahaan war gogol manotaale reer hebela sidaana yeelan reer hebel kanayna dheheen kanayna yeeleen meelaa ku sheekaysana ma lahan ee hooyada ka qayb qaadato inuu dagaalka dhaco ragga marka wuxuu wuxuu helayaa guubaabo ku filan ama confidence qanacsanaan wuxuu helayaa oo saa-id u ballaarana inuu meel ku sheekaysta uu lahayn waa fikirka markaas jira oo behaviorska ama een, dadka ee markaas aaminsanaayeen cultureka markaas la aaminsanaa laakiin hadda culturkii waa laga gudbay oo dadkii waxay u jeesteen inay academic level noqdaan wax la barto in wax la bartana faa'iido tahay anaga horta tusaale soomaalida inay qurbaha aado positive-na uu ku jiraa negative-na uu ku jiraa dadka way baxeen banaanay tageen waxay soo arkeen wadamo system lah oo anaga xorriyadda aan ugu horreyno waa hadda naga system fiican maxay sameeyeen marka dadku waxay soo ogaadeen in uu, een, ugu yaraan uu dagaalkaas haddoo dhaco system la-aanta waxana haysto uu dagaalkaas keenay marka si aan system u helno oo een, lana soo cunsuriyey marka adiga waxaa tahay qof qaxooti ah dadka kuma rabaan oo way ku yasaayaan qaxootiya tahaa lagu dhahaya marka yasmadii asoo qofkan ka cararayo wadankiisa oo imaaday waxaa yaraanayo een, oo maxaa la dhihi jira oo oo yaraanayo dagaalkii inuu dhaco een, uu wadanka markuu kusoo laabto oo marka dabeecaddu aaminsanaa inuu qabiilkiisa sarreeyo uu iska dhaafayo ileen muxuu taga meel madooba tahay laga dhahayo adiga soomaali xunaa tahay intee ku taalaa soomaaliya aa la dhihi jiray dadka markay hore ee baxaan soomaaliya khariirada marka dadka ay ka tusi jireen marka meel sas lagaa yeesayo markaad tirtid wadankaaga wuxuu ku noqonaya dheeman iyo luul iyo inuu meel meeshaadii meeshii aad tagtay meel kaaga fiican inaysan jirin wadankaaga oo dhibaato mooy aadan dhib dhaxal kala soo helin waa mahadsantahay
waxaan ku dari lahaa haweenka soomaaliyeed inay sii wadaan guubaabada xalinta khilaafaadka bulshada si loo gaaro xal waara Ee, waan soo gabagabeynaynaa mar haddaan khilaafkii ka hadalnay iyo sidii markii hore uu ku bilowday een, arrinta dibudhiska maxay tahay kaalinta haweenka ee dibudhiska dalka
waxay tahay kaalinta haweenka dib u dhiska dalka dumarka waxay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka waxayna ugu qayb qaataan dhan weliba maamo waxay baratay caafimaad ee baratay dhanka caafimaadkii soo buuxisay mid waxay baratay dhaqaalaha dhe- reerkeeda dhaqaalaha sidii loo xafidi lahaa ay ka bilaabaysaa waxay ku keenaysaa kan deegaanka mid waxay baratay agriculture sidii wax loo soo saari lahaa beerteeda ina tabcatay dalag ka soo beeraysaa si ay ugu qayb qaadato wax soo saarka maxaa la dhahaa gobolka dib u dhiska ay ka qayb qaataan maadaama ay maxaa la dhahaa dumarkii ay dhaqaalaha reerka soo gala iyagoo si ku filnaansho ah hadduusan ku filnayn xataa ay ku filnaysiiyaan maadaama ay tahay qofkii qof uu fikiraayo maxaa la dhahaa isdhahaayo maanta haddii aad intaas beerdaraysid familkaaga intaasuu ku beerdaroobaa intay familka kusoo beerisay in la eg iyo in ka badan waxay kusoo beerisaa stateka si maxaa la dhahaa ay ugu qayb qaadato maxaa la dhahaa dib u dhiska haye ee, xamdi haweenka soomaaliyeed waa dha- waa lafdhabarta bulshada waxayna dhigood ugu horeeyaan dhan walba hadday noqoto dhan dhaqaale hadday noqoto dhan oo ganacsi hadday noqoto dhan dhanka siyaasadeed siddeetan boqolkiiba markii loo fiiriyo milkiilayaasha ganacsadaha waxaa ah haween sidoo kale tirada ardayda qalinjibinayso sanad walba markii loo fiiriyo ragga iyo dumarka waxaa ugu badan dumarka taas waxaa waxaan isleeyahay waxaan ku tilaabsanay dib u dhi- taa waxay ka qayb qaadanaysaa dib u dhiska dalka haye saara
Een, bismillaah horta hooyada dib u dhiska dalka waxay u tahay door muhiima ama kaalinta ugu muhiimsan oo ee hooyada ka qaban karto waxaa waaye inay sameyso wax la dhaho dhaqaale aruurin inay sameyso wax la dhaho dhaqaale abuuris wayna aruurin kartaa markii dhaqaalihii soo aruuriso waxay sameynaysaa inay abuurto ee dadka xirfado u abuurto Een, waxaa jiraano inay m c jar furato oo meesha mid wife ay sameysato meeshii yar ay sameysatay oo mulsaxaafadeedka meesha ay ku samaysatay waxaa ka qe- waxay baraysaa gabdho badan xirfadeed ciidii ay taqaanay waxay baraysaa gabdho jaacadaha waxay jiraan oo jaacad dhigteen oo aan baraatika bis helin oo tiyori bis eh heleen marka tiyoriga ardaygan uu barto wuxuu u baahnaanaya wax la dhaho baratical baraticolkii waxay samaynaysaa marka hooyada umulisa dhaqameedkeed ani waxaa haystaa tusaale oo kale tiyurigii aan soo bartay jaacadda maamadii markaa u imaad waxay tusaysaa baratikalka anoo iida ka caawinayo waxyaabihii lii soo baray oo si baratical markaa u arkayo hooy sidaan iyo sidaan iyo sidaan waa markaa iskuul kusoo arkaya ama jaacadda kusoo arkayaan dhahaya marka waxaa meesha ka- ka baxaya in hooyo m c h ama umulsaxaafadeed loo geeyo oo dhiigbaxa u dhimatay ayadoo ka caawinaysa marka aniga aqoontii aan lahaa iyo waxaan isku darsanaynaa iyo xirfadeedii oo baraticolkeed sidoo kale waxay sameeyaan ururo bulshada eh oo hooyooyinka waxaa jiraan oo lacaga iskaga aruuriyaan si inay eh, wadooyinkii ama meelihii oo dadkii ugu danta yaraa ama tusaale dadka oo naafada ah ama dadka een, magaciisiga danta yar ama agoomada heestaan inay ku caawiyaan waxyaabihii yara ee ayaga iska aruuriyeen marka hooyada waxay sameysaa inuu dalkii dib u dhis helo amaba door muhiim laga qaato inay afkeeda burqiso maanta haddii hooyo ay hadasho iyo haddii uu wiil hadlo waxaa fiican hadal kala qaadanaya oo hooyada ayadoo dadkii ay ka qayb qaadanayaan marka inay meesha dhismato Eh, hooyo haddii maanta qeylisyo dhahdo war waa meel hebel saanaga ama meel hebel dayacan ama sidaana ah ama dhibaato sidaana ahaa jirto wiilashu waxay u kacayaan hooyadoodii hadasho darteed ayagoo qadirinayo inuu een, meeshii loo baahnaa baahida jirti inay daboolanto oo dibudhis nadiifa la helo marka hooyo walba oo soomaaliyeed waxay door muhiim u tahay dalkan aan ku noolnahay
intaa waxaa ku eg barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jowhar intaan ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horreynay laba ciyaar oo ka tirsan horyaalka sayriyacaada talyaaniga ayaa xalay dhacay laatsiyo waxa ay saddex iyo laba kaga badisay kooxda karatone goolasha waxaa laatsiyo u kala dhaliyey sergey milankofich savig luwis alberto iyo philip kasaydo goolka keliya aan idhaahda labada gool ee kooxda karatone waxaa u dhaliyey laacibkooda simi atlanta waxa ay saddex iyo hal kaga badisay spetsia goolasha mario baselig ayaa laba ka mid ah u dhaliyey goolka kalena waxaa keenay ciyaaryahan luwis muriel guushaasi waxay atlanta u dirtay kaalinta afraad iyadoo hadda ku dhibca ah kooxda yuventus labadan koox ayaa isla lahmin laba iyo konton dhibcood hogaamiyayaasha horyaalka ee inter waxa ay axadda la ciyaari doontaa torino kooxda kusoo xigta ee milan ayaa ciyaar adagi la dheeri doonta axadda naadiga napoli yuventus oo ku jirta kaalinta afraad waxa ay la ciyaari doontaa calari parma iyo roma ayaa ka mid ah ciyaaraha xiisaha leh ee dhici doona horyaalka talyaaniga axadda sabtidana sassuolo iyo hellas verona ayaa is arkaya genoa iyo udines oo ay ciyaari doonaan beneventona waxay la dheeri doontaa fiorentina ingiriiska hal ciyaar ayaa dhacday jimcihii shalay newcastle iyo aston villa ayaa hal gool iyo hal gool isku mari waayay ciyaaraha maanta dhici doona galabta chelsea waxay la ciyaari doontaa leeds united crystal palace ayaa caawa fiidkii martigelin doonta kooxda westbrom everton balna ayay la dheli doontaa horyaa- hogaamiyayaasha horyaalka ee manchester cityna caawa ayay boqon doonaan kooxda fulham dhinaca spain ee la liiga ciyaaraha sabtida jira haddii aan fiirino kooxda horyaalka hogaaminaysa ee atletica madrid ayaa caawa la ciyaari doonta gataaf real valladolid waxay la dheeli doontaa osasuna real madrid ayaa waxa ay la ciyaareysaa ilche halka deportivo alaves iyo jedis ay is arki doonaan natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi dib ayaan idinkaga soo gudbi doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa haynoo joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasano codka dabacsanay fanaanka axmed cali cigaal iyo heeskiisii sir haween
weli soo dhowayntiyo salaantiyo baridaada ugumaan salugine suubaanida weedhiyo su'aashuna ay deeqdee sasabay iyo heeliyo weli soo dhowayntiyo salaantiyo baridaada ugumaan salug suubaanida weedhiyo su'aashuna ay deeqdee sasaabay iyo heeliyo si ay kugu dilaanbay sida haweenu baadantee saxaraniga ohoni qabin waxaan la salaalaa saxaraniga ohon qabin waxaan la salaalaa isalaaxday dhaban dhabanke dhabanke hadda dhabanke dhunkashadu siday tahay dhunkashadu siday tahay isalaaxday dhaban dhabanke dhabanke dhabanke dhunkashadu siday tahay dhunkashadu siday tahay weli sahaashigaagiyo seeftayda hadalka inu soorine sokeeyey iyo diirwura islama aynu suganine sasaabay iyo heeliyo weli sahaashigaagiyo seeftayda hadalka iskuma aynu soorine yadiirwura islama aynu suganine kasaabay iyo heeliyo si ay kugu dilaanbay sida haweenu baadantee saxaraniga ohoni qabin waxaan la salaalaa saxaraniga ohon qabin waxaan la salaalaa isalaaxday dhaban dhabanke dhabanke hadda dhabanke dhunkashadu siday tahay dhunkashadu siday tahay isalaaxday dhaban dhabanke dhabanke dhabanke dhunkashadu siday tahay dhunkashadu siday tahay
heestaasi sir haweyne iyo fanaanka axmed cali cigaal ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabaadiino sahankaan ku maqaanahay ee sii fogsanaada reerkiinna sadayaal igamaana toorine sasaabay iyo heeliyo weli suuda dheeri iyo sahankaan ku maqanahay ee sii fogsanaada reerkiina sadayaal igamaana toorine sasabay iyo xeeriyo si ay kugu dilaan bay sidhi haweenu baadantee saxar aniga oon qabin waxaan la salaalaa isalaaday dhaban dhabanke dhabanke hadda dhabankee dhunkashadu sidee tahay dhunkashadu sidee tahay